one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobada bisha disembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan dowrka dhallinyarada ay ku leeyihiin ka qaybgalka ganacsiga soomaalida ee magaalada nairobi wallaahi niyow door aad u weyn bay ku leeyihiin oo welina muhiim ah waxaa la dhihi karaa adigu dadka hadda nairobi jooga boqolkiiba adugu sagaashan dadka macnaha ka ganacsada ama shaqeeya waa dhallinyaro marka door aad u weyn bay ku leeyihiin ganacsiga meesha ka jira
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida kooxda al-shabaab ayaa maanta oo sabti ah sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay ilaa siddeed qof oo ay ku jiraan dhowr askari oo ka tirsan ciidamada bileyska ee dalka kenya kaasi oo ka dhacay gobolka waqooyi bari maqribnimadii shalay afhayeenka madaxtooyada dalka kenya ayaa sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta la siiyey warbixin ku saabsan dilka foosha xun ee lagu dilay ilaa siddeed qof oo ka dhacay gobolka wajeer sarkaal sare oo ka tirsan bileyska dalka kenya ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa toban qof oo toddoba ka mida ay yihiin askar ka tirsan bileyska waxaa naga dhimatay ilaa toddoba askari oo booliis ah ayuu sarkaalkan diiday in magaciisa la sheego u sheegay wakaaladda tirada guud ee geeriyootay ayuu yidhi waa toban qof oo mid ka mida uu ahaa dhakhtar deegaanka ah kooxda al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo sheegtay inay dishay ilaa toban askari oo ka tirsan kuwa sirdoonka kenya iyo weliba shaqaale la shaqaynaya dowladda kenya goobta uu weerarku ka dhacay ayaa waxay ku dhowdahay xadka soomaaliya iyo kenya halkaasi oo ay kooxda al-shabaab ka geysato weeraro ay la beegsato ciidamada dalka kenya
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in tirada dadka jimcihii lagu dilay banaanbixii baqdaad ay hadda gaartay ugu yaraan labaatan qof halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafayaan laba boqol iyo soddon kale nin hubaysan oo aanan weli la garan balse loo malaynayo inuu ka mid yahay taageerayaasha dowladda ayaa rasaas ooda uga qaaday dad xalay ku mudaaharaadayay meel u dhow teendhada ugu weyn ee ay ku hoydaan mudaaharaadayaasha oo ku taalla agagaarka fagaaraha taxriir ee magaalada baqdaad wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in xitaa ay jireen dad toorey lagu dooxay kuwaas oo ka mid ah dhaawacyada la dhigay isbitaalada dadkii xalay ayaa lagu tilmaamay dhacdadii xalay ayaa lagu tilmaamay tii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa sidoo kalena waxay timid toddobaad kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi caadil cabdulmahdi kaas oo isku casilay banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda aawadood
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa nairobi noogu soo diyaariyey khadar xare
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka oo ay marti iigu yihiin shukri cabdicasiis maxamed iyo cabdiqaadir maxamed cali waxaynu kusoo qaadan doonaa oo aynu oga hadli doonaa door intee la eg ayay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ay ku leeyihiin ganacsiga xooggan ee ka jira caasimadda dalka kenya ee nairobi iyo gaar ahaan sidoo kale suuqa xaafadda islii oo isagu ah amaba ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee magaalada nairobi kusoo dhowaada marka hore barnaamijka madasha dhallinyarada waan dhownahay walaale xaleed
shukri ugu horeyn door intee la eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsigan xoogan ee ka jira caasimadda dalka kenya wallaahi niyow door aada u weyn bay ku leeyihiin oo welina muhiim ah waxaa la dhihi karaa adigu dadka hadda nairobi jooga boqolkiiba adugu sagaashan dadka macnaha ka ganacsada ama shaqeeya waa dhallinyaro marka door aada u weyn bay ku leeyihiin ganacsiga meesha ka jira hadduu electronic noqdo iyo hadduu macnaha dharkii noqdo iyo hadduu noqdo hoteeladii waaweynaa ee five starka iyo dhan kastaba adugu dhinac kastood fiirisid iyo xagga gawaarida oo kale dhinac kastood eegtidba dhallinyaradu waa waa lafdhabarta ganacsiga ayaan dhihi karnaa marka waxyaabaha ugu badan ee ay aadka ooga ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a niyo horta sida soomaalida hadda soomaalida markaan dhahno dhallinyarada haddaan kala qaadno dhallinyarada horta soomaaliyeed waxay ka ganacsadaan badanaa electroniga dharka waxay kaloo ka ganacsadaan maxaan dhahnaaye waxyaalahan oo waxay ka shaqeeyaan sidoo kale hoteelada waxay kaloo ka shaqeeyaan gawaarida waxay kaloo ka shaqeeyaan tagaasi waaye meelo badan bay ka shaqeeyaan laakiin waxyaalaha ugu badan ay ka ganacsadaan ay ka shaqeeyaan waa dharka iyo electronic marka adigoo kaleeto dabcan qaybteed kaga jirtaa shukri anigu waxaan kaga jiraa qaybta electronigan kaga jiraa sida electroniga waxaa ii dheer imbeesada oo kale ee wadankan lacagaha gudihiisa laysu dirdiro yaa ii dheer marka taasaan anuuna kaga jira bas waaya waan kugu soo noqonaya waxaan siinaya cabdiqaadir cabdiqaadir su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka haddaan ku weydiiyo door intee la eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsiga caasimada nairobi niyo bismillahi raxmaan raxiim khadar xareed waad mahadsantaha walaalle waxa weeyaan horta door fiican bay ku leeyihiin inkastoo ay caqabada jiraan waxa weeyaan xoogaa wadanku waagii hore wuu fiicnaa hadda laakiin caqabada badan baa jira oo aada tumaaj u ah wadankii oo dhaqaalihiisii oon sidii hore ausan ahayn haddana waxa weeyaan guryihii oo siiba gaar ahaan islii ay maaragtay ay maaratay korooyinkoodii ay qaali yihiin caqabadahaasoo jira mooyaane laakiin maasha allah dhallinyaradu aad bay u dadaalaan ilaa xad dhallinyarada soomaaliyeed way dadaalaan welibana waxyaalaha badan inta badan dhallinyaradu waagii hore balwad iyo waxaase ku dhex jiri jireen hadda majoritigoodu waa dhallinyaro aad u fiican aad u dadaalaysa laakiin niyahow waxyaalo kaleo waxaa jira caqabadaha jira waxay ka mid yihiin waxa weeyaan ninku wuxuu soo shaqeeyo inta badan niyo derbi baa cunaya oo gurigii uu seexanayay baa karidiisu tumaaj tahay ninkii heerle isagaba iska daa stresskiisa tuumaaja marka waxaa weeyaan caqabadahaasoo jira mooyaane laakiin sida kale maasha allah aad baa loogu fiican yahay islii ganacsigeeduna aad buu u socdaa dhallinyaraduna door fiican bay kaga jiraan laakiin haddii isbedelo la heli lahaa oo ah in guryaha kiradooda la dhimo in la helo allah mustacaanay guryaha kiradooda in la dhimo in la helo waxyaalo badan oo dhallinyarada maaragtay maarata u dabcinaya wax badan in la helo aad bay u fiican tahay marka insha allah saasaan kaga baxayaan maarjaama dhallinyaraduna door badan ay kaga leedahay islii cabdiqaadir adiga qaybtee kaga jirtaa anina qaybta aan kaga jira waxaa weeyaan gaaska l b g gaan ka shaqeeyaa l b g ga waagi hore u ficnaa maasha allah aad u ficnaa inkastoo aad haddana dib loo soo galo dhallinyaradu aad ugu waxsata maasha allah aad hadda ay u gadaan ha ahaate ee hadda niyow caqabad annaga waxaana haysataa ah niyow gaaskan blastiga ee hadda soomaalidu noo keeneen maasha allah gaaska blastiga naloo keeno kambanigii noo keenaya qiimo qaaliw naga gadaa dhallinyaradu marka waxay samaynayaan gaaskii way qaadayaan eberkiisii way la tegayaan dhiboodyada kale ay u tegayaan way soo dhaaminaysa gaagaaban baa loo maaragtay loo gadaya marka qiimihii qiimo ka yar baa dhiboodyadii kale ay ka siinayaan marka qiimahaasaa marka xoogaa nayara hakiye mooyaane laakiin maasha allah si fiican baan u haysanayna marka dhib noocee ayaad ku qabtaan arrintaas walahi arintaa dhibweyiin baan ku qabnaa iyaga laftigooda hadday dowladda ku qabata arintaa riski bay leedahay oo riskigeeda aad bu adiga iyaga dhibaatadu way garanayaan laakiin waan ka waanin lahaa dhallinyarada waxaanan dhihi lahaa gaaskan in legalka inaga daaya waayo marketkii wuu nagaga ciyaarayaa oo marketka hadda dhallinyaradii markay wax qiimo yar kusoo qaata qiimo yar bay dadka ka gadayaan marka anigana kambanigii qiimo qaali uu naga gadaya marka waxaan dhihi lahaa dhallinyaradu ha iska daysa arrintaa hana ka tanaasusho sida kale caadiga ha loo wada ganacsado kambaniyadana sida tooska gaaska ha looga qaato arrintaasaan kusoo kordhin lahaa waaya waan kugu soo laabanayaa shukri nairobi oo kaleeto waa magaalo weyn oo ganacsi bariga africa oo wadamo badan oo iskaga kala gooshaan electroniga oo kaleeto oo aad ii sheegtay inaad ka shaqayso xageed ka keentaan idinka neow electroniga horta meelo badan buu ka imaadaa sida china oo kale wuu ka imaadaa dubay oo kale wuu ka imaadaa labadaa meelood baa ugu badan meeluhu ka imaado marka anugu hadda toos ogama keeno china laakiin waxaan ka soo qaataa meelaha oo holseelada lagu gado oo waaweynka dad keenay baad ka soo qaaday ha dadka keenay baan ka soo qaataa marka dhallinyaradu ma safraan oo iyagu wadamadaasi tagaan oo ganacsiga iyagaa keena miya ha dabcan hadda dadka aan ka soo qaato oo kale waa soomaali waa dhallinyaro soomaaliya waa ganacsato soomaaliya oo ayagu china toos ooga keena iyo dubay iyo meelahaas aad ooga keena waay marka kuwaasaan anugu ka soo qaadaa kuwaasaan markaan ka soo qaado dukaankayga keenaa ana waa kasii ganacsadaa alxamdulilah aad baan ugu fiicannahay ka waran marka wax soo saarkiina iyo ama wax soo saarka dhallinyarada ganacsiga ku jira iyo suuqa iyo waa sidee niyow suuqu hadda sidii hore ma ahan hadda hoosu dhac baa jira laakiin waxaad moodaa labadii sano u dambeysay inuu aada hoosu dhac suuq weyn uu ka jiro dhan kastaba ha noqoto ganacsiga ama electronic ha noqoto ama dharkii ganacsigu uu isku wada xidhan yahay marka adugu siiba sanadkan ga hoosudhac weyn baa jira laakiin anu waxaan soo bilaabay kii baan soo bilaabay kii ilaa daatinkii laga soo gaarhaya ilaa kii ganacsigu iska yar fiicnaa laakiin sanadkan waxaad moodaa hoosudhac weyn inuu jiro maxay tahay caqabadaha dhallinyarada ganacsigan ka shaqaysa ay la kulmaan niyo caqabadaha badanaa ay la kulmaan waxaa horta soomaalida dhibka jira ganacsiga soomaalidu isku wax bay keenaan badanaa oo isku waxna way ka ganacsadaan qofku qofku wuu koobiyeyna qofkan wuxuu gadahayo wuu gadi isna haddana ha gade ee macnaha ruul u degsan iyo sharci ma jiro wuxuu samaynhayaa wuxuu isleeyahay si asagii looga gato oo kale wuxuu samaynhayaa beecii uu kan kala gadahaya beec ka hooseeyuu gadahayaa marka kenyaatigan kale saas ma ahan soomaalidu laakiin way ka duwan yihiin soomaalidu way iskoobiyeeyaan isku waxba electronic haddaad hadda ka ganacsato electronic kalaa lagaa garab furi haddii lagaa garab furo ma la dhahayo dukaankanaa meeshan ku yaalla ee macnaha aan meel kale ka furno ma la dhahay waxaad haysay baa la keeni waa lagu garab furi haddana qiimihii aad gadaysay qiimo ka sii hooseeyaa la gadi oo markaas de kiraa lagaa rabaa kira guri baa lagaa rabaa ku dukaan baa lagaa rabaa biil baa lagaa rabaa wax walbaa lagaa rabaa marka dee ganacsigiina markuu hoos u dhac imaado xoogaa maaragtay faa'iidadii ka soo gelaysana ay yaraato ganacsigiina wuxuu dhan isla yaraado kirana lagaa rabo guri dukaankii kire lagaa rabo shaqaale lagaa rabo meel kastana lagaa rabona iyadana waa de taas waa caqabad baan dhihi karnaa marka caqabadahaasa ugu waaweyn waxyaalaha isku midka ay soomaalidu ka ganacsadaan haddana aan sharci iyo wax kala xadidahaya aan jirin dowladda hoose oo kale nairobi ama dowladda dhexe ma jiraan marka shuruuc ama sharciyo ku aadan lagu xadidayo arrimaha noocaas oo kaleeta markay dhacaan oo ganacsatada iyo ganacsigaba u yaala wallaahi niyo dowladdu dowladdu kolley hadda ma dhihi karno wax dowr oo ay ku xadido oo muuqda ma arag maana arkin haddana oo ma jeedno marka ma dhihi karno kolley dowladdu ama waxbay ka qabatay ama waxbay ka qabanaysaa maba dhihi karnoba qof walba suu rabo iskaga ganacsanaya meesha marka taas baan ku sheegi karaan waayahay cabdiqaadir waxaad sheegtay inay jiraan caqabado ku aadan dhanka wax soo saarka ama waxyaabihii ay faa-idi lahaayeen dhallinyarada ganacsiga ka shaqaysa oo ay ku bixinayaan ama kiradiiyo qaali ama tasiilaadkii kale ee nolosha oo aad aada u sare kacsan ama aada qaali u ah maxaa sababa marka caqabadaha noocan oo kaleeta inay dhacaan niyow caqabadahan waxaa sababaya waagii hore waddanka dhaqaalo fiican lahaa alxamdulilah lama dareemi jirin dadku waayo ruuxa inkamka soo gelayaa xoog badnaa haddana waxa weeyaan ruuxa inkamka soo gelayaa yar marka waxa weyaan inkamkii soo gelaya hadduu yar yahay isma bixin kartid waayo waxaa keenaya biil baa lagaa rabaa guri karaa lagaa rabaa waxyaalo badan baa lagaa rabaa waxaa keenaysa hadda nin baa maaldooti i warramay wuxuu yihi kiradii baan bixin waayeybi kirada markaan bixin waaya shaqaale waxaan siiyaan garan waayeybi maxaan guri kiri iyo biil bixiyaabi marka inkastoo saamaynta wadanka leedahay haddana waxaa fiican si wada jir ah in ma aragtay ruuxoba si nadiifa isagoo hadda fiir waxaa jirta hadda l b g annago ka shaqeyno oo kale dhalinyaro si fiican bay uga shaqeysan karaan waayo nin walba customer buu leeyahay nin walba dad buu ku xidhan yahay nin walba calashaan waxa weeyaan risaaqada ilahi waa waasac laakiin waxaa fiican si wada jira in loo wada ganacsado xitaa customerkii oo ku dhahaya war wixii nin kala wada hadlaya waa max adiga bilmetal gaaska waxaad ku geenaysaa laba kun oo shilin baad ku geenaysaa ruuxii kalena wuxuu ku geenayaa kun iyo sideed boqol marka meesha laba boqol oo shilin adiga ka heli lahayd yuuba intuu ayar qaado uu ayar xilfaha ku qasan kun iyo toddoba boqol baa laga yaaba inuu kusoo qaato yuuba boqol shilin ka raadinaya marka isgarab eris xun oo calasaan aad dhihi warwaa maxaad wax isaga waxba kama helayaba xamaaligii ma dhanaa lacagta uu siinaya marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa nidaamka businesska calashaan waxa weeyaan nin walba risaaqadiisu iyo allah subxaan qaadira uu meeshiisa ku siini nin walba calashaan waxaan ka waanin lahaa walaalada inay aayar si fiican u ganacsadaan ha ahaatee caqabadan taagan waxaa lagu xallin karaa kastamarkiina in si fiican loola dhaqmo oo si wanaagsan hadduu gaaskii dhacana maarata gaaski uu dhaco qiimo jaban laga siiyo haddii gaaskii uu qaaliyoobana in qiimo mxuaha qiimihii lagu daray in lagu daro la yaraha kastamarkiina la wargeliyo ta kale waxa weyaan niyo soomaalidu aad waxaa u wareeraysa niloo horumarka ugu badan ay u gaari laadahay waa maxay waa shay la yidhaahda dayn waxaa weeyaan ruux walba wuxuu rabaa dayn bilaash markii daynta aad ugu tagtana way ku adkaanay inay ka qaado caqabada ugu weyn ee soomaali haddaan aan ka sameyna dadka kale ee ajanabiga dadka kale aan ku dhex jirna ee biniaadankan kale ah waa cash to cash waxa way kaa gadanaya waad ka gadanaysaa iyagana waa sidoo kale daynna kuma siinayaan ise adigana dayn ma siinaysa ruuxii marka horumar buu yeelanaya marka talabaad way easy garaystaan xitaa diiniyan ma banaana diintu marka waxaad ku qasbanaan adiga laftigaaga inaad degin ruuxii aad kasoo qaadaysa aad kasoo qaado isdaba haysto maanta dhan qashajac iyo stress lagu jiro marka taana caqabad bay tahay oo caqabada koowaad ee welibana soomaalida aan dhihi karno way haysataa bay ka mid tahay walaal caasimada oo kaleeto waxaa ku nool qoomiyada kala duwan kenyaanku ay ka mid yihiin dad kaloo ajanabi ay ku nool yihiin markaad fiirisid dhallinyarada kale ee qoomiyadaha kale ee idinlala nool ama dariska idinlala ah iyagu ma sameeyaan ganacsigan laiska dul furfuraya aad ka cabanaysaan nio maya dadkan kale ee ajanabiga oo dhan ma sameeyo nin wuxuu soo keensanay sokor kanna wuxuu keensanay caleen wixiina waa isku gadmayaa kan wuxuu keensanay briis kanna wuxuu keensanay baasto kanna wuxuu keensan yaanyo kanna baradhuu keensan shaygii marka ganacsiga waa shakhsigu uu wada baahan yahay waa laisla wada wadi laakiin iyaga waxa weeyaan kun shay baa layska wada dulfadhi markaasaa ninkii hadda dukaanka u buuxay ladhi alla maanta wuu khaaraqay ta koobaad waxa weyaan dukaankaa u buuxa uu nooc walbaba keenay waxaa keen hadda hindidoo kale si toosa uga shaqaystaan nin walba waxa adigu soo dejisay anna waxaa soo dejisan laskuma saqajaamay ruuxiina businesska wuu soconaya marka soomaalida waxa weeyaan kow isku garab eris hebelba wuu furaya fur haddana waxa weeyaan shaygii daeyinbu ku bixinoo kastamarka kusoo jiido dhiyo berrina wuu kala kacaya marka soomaalida waxaan dhihi lahaa walaalayaal nimanka ganacsanaya iyo dadka ka qaadayo aniga aragtidayda dayntu ganacsi ma aha gaaska oo kale adiga intay kasoo qaadaa kambaniye kaloo waaweyn ayaad la ganacsataa ananiyo kambaniya waaweyn baa dhiboodia waaweyn baan gaas ka soo qaataa kabacdi islii baan kusii gadaa waxaa weeyaan maasha allah si fiican baan iskaga fiicnay bilka waa laga helaa alxamdulillahi rabbi alcaalamiin laakiin caqabada koobaad niyo aniga shakhsiyan ay haysta waxa weeyaan waa dayn waxa weeyaan maanta gabadhii aad ka ogeyd gurigan guri kale degaysa soomaalidun waxay badan tahay niyo waa reer guuraa barrina waad waayaysaa meel kalaba laga yaababa inay la xidhato marka waxa weeyaan waa caqabado badanoo niyo soomaalidu dhaqankay ku dhaqmayso waa dhaqan aadan aadan malaynin dadkan aan la deganaya waxa weeyaan wuu kuu keenaya wuu kaa gadanaya wuu kaa tegaya wuu kuu keenaya wuu kaa gadanaya wuu kaa tegaya si wanaagsan baa uwada dhaqaysaa delivery asagana si fiican baa u samayn marka waxa weeyaan niyo caqabadaasaa jira insha allah laakiin ilahi waxaan rajaynaya inay ka tanaasulaan waaya shukriyow ma jiraan ganacsi ay soomaalida leedahay oo dalalka kale ee dariska loo sii dhoofiyo sida uganda ruwanda ethoobiya dhankan gobolka mooyaale ma jiraan iyo soomaaliya xitaa ama laga soo dhoofiyo niyow soomaaliya ma jiro laakiin laakiin wadamo badan baa jira oo hadda laakiin hadda hoosudhaca qudheed uu saameeyey niyo waagii hore kenya wadamo badan baa ka adeegan jiray oo sida uganda tanzania south sudan ethoobiya wadamo badan baa ka adeegan jiray marka suuqu saxmad badan buu lahaan jiray oo ninka alaabta holselka gadahayi iyo tafaariiqda gadahayi iyo wax walbe macnaha suuqu buumin buu ahaa hadda taasu ma jirto laakiin weli still laakiin waa la dhoofiyaa oo wadamada waa loo dhoofiyaa sida tanzania iyo uganda iyo iyo south sudan iyo etoobiya way jiraan laakiin sidii hore ma ah midda kale aan waxaan dhihi karaa wadanka ganacsigiisa dhan waxa hoosu dhaca ku riday niyow canshuurtii baa lagu daray wadanka canshuurtii hadda containerka oo kale wuxuu ku imaan jiray waagii hore hal milyan buu ku imaan jiray oo lacagtan adu toban kun oo dollar halkii container yuu ku imaan jiray hal milyan iyo bar miyaan dhihi adugu exactly meelahaasaan u malaynayaa laakiin hadda lacagta saxda oo hadda laga qaado waa soddon kun oo dollar oo u dhiganta saddex trie milyan waay oo lacagtan kenya marka markay markii canshuurtii lagu daray dowladdu ay ku dartay taxi ay ku dartay wadamadii badnaa ee ka adeegan jiray wadanka ee siyaalaha waxyaalaha kala duwan qaadan jiray canshuurtii baa lagu kordhiyey marka way yareeyeenoo waxaan isidhi meelo badan oo kale ay u wareegeen soo sida hadda ethoobiya oo kale waa yaryahay tanzania oo kale way yar tahay uganda way iyada sidoo uganda iyadoo awalba toos bay ugala soo degi laakiin wadamo sidii hore ma ah marka arinta canshuurta saameyn intee la eg ayay ku yeelatay ganacsigii dhallinyarada niyow saameyn weyn bay ku yeelatay bcoos maxaa yeelay wadanko markii intaasoo wadan ay ka wada adeeganayso oo canshuurtiina ay jaban tahay oo oo xawliga ganacsiga saas le uu socdo ganacsigu buumin buu noqonaya o dhallinyaradu si fiican bay u shaqaysanaysaa oo ganacsi ama kii electronic ka shaqaynaya ha noqdo ama kii dharka ha noqdo ama kii gaaska ha noqdo ama kii xataa bagaashka yarar haysta ha noqdo ama ku kasta ha noqdee yacni macnaha faa'iida inka badan buu helayaa qof kaste laakiin markii wadamadii dee lacagihii canshuurtii wixii dhan lagu daray aad baad moodaa inuu u yaryahay ama holsel ha noqdo ama alaabtii retailka la gadaya ha noqdo dhan kastaba gaabis baa jira waaya dhallinyarada qaar waxay isweydiinayaan in dhallinyaradu ay ganacsi ka bilaabaan caasimadda nairobi inay aada u adag tahay daruufo badan jiraan dhanka dhaqaalaha ah marka qofka dhallinyarada ah markuu rabo inuu ganacsi bilaabo maxay tahay inuu sameeyo halkee ayuu ka bilaabi karaa maadaama adigu a kamid tahay dhallinyarada halkan ku ganacsada wallaahi waa su-aal muhiima dhallinyaradu horta waa runa horta caqabad badan baa haysata markii la dhaho markay bilaabayaan ganacsiga ganacsiga horta siiba meesha nairobi waad ogtahayo guryaha dukaamadu waa qaali dukaan hadda haddaad maran oo kira aad heshid waxaa laga yaabaa in dukaankaasu kiradiisa ugu yar tahay lagu dhowaa shan boqoloo dollar haddii kale way kabasii badan tahay waa siddeed boqoloo dollar ama waa kun dollar haddana iyadoo saa tahayba waxaa lagu leeyahay shub hal sano labaiyo toban bilood shub marka hadduu tusaale uu yahay dukaanku kun dollar oo kale laba-iyo toban bilood biloodna shub lagu dhaho waa labaiyo toban kun oo dollar ninkana waxaa laga yaabaa inuu haysto dhallinyarada toban shan kun oo dollar bisaba inuu haystaba marka isma bixinayso waxaa laga yaabaa marka waxyaalo kale oo isdhaho waad ka bilaabi kartaa oo meelaha hohosi iyo inuu kasoo bilaabo oo markaas laga yaaba inuu faa'iido fiican uu ka samayn waayo oo uu ganacsigiisa iyana hore ugu socon waaya laga yaaba caqabadahaasaa jira xaggaas waayahay waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha maxaa kusoo gabagabeynaysaa cabdiqaadir niyahow aan waxaan kusoo gabagabeynayaa dhallinyarada maasha allah aad bay u dadaalayaan dadaalkooda ha kusii daraan qowmiyadaha kale markii la fiiriyo wallahi dhallinyaradan hadda joogta soomaalidu aad bay u dadaalayaan ilaa xad way dadaalayaan tabartooda way dadaalayaan inkasta oo sidii la rabay aynan ahayn dadaalkooda ha ka sii badiyaan ha ku sii daraan waxaanan dhihi lahaa waxyaalaha dadaalkooda gaabinayana ha ka fogaadaan gabagabadii shukri maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa dhallinyarada soomaaliyeed dhammaan inay ganacsiga ku dadaalaan waan ognahayoo maanta ma haysanno soomaali haddaan nahay dowlad adag ma haysanno oo dadka la dhihi karo macnaha shaqo badan bay ka heli karaan kambaniyo badan ma jiraan oo soomaalidu ama intan ku leedahay ama soomaaliyaba ku leedahay u shaqa tegi lahayeen waxaan dhihi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ganacsigu wuu ballaaran yahay nin walbaba meeshii aad dhihi karto waad ka geli kartaa ka gal aad baa umahadsantii waa mahadsanta walaa guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid a waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi waxaa nala soo codsiinayey qadar xareed haatanna dhinacii wararka ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa la diyaara mahadsanid maxamed kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ka horeyno dhinaca horyaalka talyaaniga kooxda inter milan ayaa waxa ay iska khasaarisay fursad ay kusii kordhin lahayd dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka zeria aada kadib markii ay xalay ciyaar ay la dheeshay kooxda roma ay kusoo dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah hadda kooxda yuventus oo maanta la ciyaari doonta lazio ayaa fursad u heli karta in ay kala wareegto hogaanka horyaalka kooxda inter haddii ay ka badiso kooxda lazio oo ay caawa la ciyaari doonto ciyaartaas ayaase ka dhici doonta magaalada rome ee ay waa garoonka kooxda olymbic garoonka olymbica ee magaalada rome oo ay lazio ka mid tahay kooxaha ku ciyaara ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga ee maanta dhici doona ee galabta atalanta waxay la dheli doontaa verona halka udines ay caawa martigelin doonto kooxda napoli horyaalka premier league ingiriiska kulamo xiise leh ayaa dhici doona maanta ee ciyaarta ugu soo horreysa galabta chelsea ayaa la ciyaari doonta everton kooxda horyaalka hogaaminaysa ee liverpoolna waxa ay marti u noqon doontaa bournemouth tottenham ayaa la dheli doonta banley manchester city iyo manchester united ayaana ahaa ciyaarta isha lagu hayo ee ugu xiisaha badan toddobaadkan labadan koox oo ka wada dhisan magaalada manchester ayaa waxaa ka dhexeeya xafiitan dhinaca isboortiga ah inkastoo ay hadda kooxda manchester city tahay kooxda ka gacan sarreysa ama yara ka xoog badan kooxda manchester united laakiin ciyaartan oo loo yaqaano derbiga manchester mar walba waxaa ka soo baxa natiijo aanan la filayn waa tahay dhegaystayaal wararkii ciyaaraha maanta intaa haynoo joogeyn wixii natiijooyinkaasi kusoo kordheena barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan
waa tahay nooru bukhaari aad baad u mahadsan tahay haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta heestii muraadka waan helay waxaa noogu luqeynaya mukhtaar iidi ramadaan iyo sahre abuukar cabdi sahri daaw
muraadka waa helay mowlaa mahadaaleh waxaa ku luqeynayay fanaaniinta zahre abuukar cabdi zahre dawe iyo weliba mukhtaar iidi ramadaan heestaas ayaan ugu dambeysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo dhinaca soo saaraysta inoo joogay duhurnimada tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
Malenga nasiye, sila nito tumbo, eh, kuda.